habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa habeennimo talaado ah oo bisha februaayo ee tahay laba sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogeena internetka ee v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah madaxdii dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka qaybgelaya shirka dhuusamareeb oo dhammaan caawa magaaladaasi ku sugan wufuuddu dhammaantoodba way ku dhan yihiin caawa magaalada dhuusamareeb wafdiga uu hogaaminayey madaxweynaha puntland siciidani oo dhulka soo maray ayaa u dambeeyey isaguna haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb shirkii jumladiisa waa dhan yahay qodobada kalead ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mida barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aan ku eegeyno colaadaha dabada dheeraada ee soomaaliya iyo waxa ay salka ku hayso arrimaha dhaqankaoo kale soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan maamuuska iyo milgaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii wixii oo dhan way jiraan dhinaca dhaqaalaha waad ogtaho xawaaladaha ugu waaweyn soomaalidu leeday meel kastay ka furayiin qabiil iyo waxaa looma ego maamulna looma ego siyaasad looma ego barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar jidgal ah oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka wellaweyn iyo weliba afgooye gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa si gaara uga dhacay tuulada doonka oo u jirta degmada afgooyo toban kilomitir kana xigta dhinaca galbeeda waddada aada wellaweyn sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaala weerarka ayaa waxaa ku dhintay sagaal qof oo laba ka mid ay ahaayeen dirawalintii wada gaadiidka xamuulka ee dhuxusha qaada halka toddobada kalena la sheegay inay ahaayeen ciidanka dowladda oo gudbinaya gaadiidkaasi dhuxusha siday wararku waxay intaasi ku darayaan in laba askari uu dhaawac ka soo gaadhay weerarka sidoo kalena waxaa la sheegay inay gadoomeen saddex baabuur oo ah kuwa ay soomaalidu u taqaaneen treyga kuwaasoo dhuxusha siday kadib markii ay khalkhaleen dirawaliintii markii uu weerarku halkaasi ka bilaabmay koox xildhibaan ah oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isniintii kulan weji furan muhiimna ah la yeeshay madaxweynaha maraykanka jo biden iyagoo oo kala shirayay wareegii labaad ee kaalmada dhaqaalaha ee xilligan lagu jiro xanuunka ilaa ay xubnaha baarlamaanka ee dimuqraadigu ay u dhaqaaqeen inay riixaan kaalmadan haddii ay kula socdaan jamhuurigu iyo weliba haddii kaleba senator susan collins oo ah xildhibaan jamhuuriya lagana soo doorto gobolka maine ayaa xalay isniintii warfidyeennada u sheegtay in kulankoogaasi ay la yeesheen biden uu ahaa mid ee si wanaagsan afkaar laysku weydaarsaday hase yeeshee waxay sheegtay in labadan dhinac aana heshiis wada jir ah ka gaadhin kaalmada collins oo ay la socdeen sagaal kale oo ah senatarra jamhuuriya ayaa aqalkacaada kulan laba saacadood socday islamarkaana intii la filaya ka dheeraaday kula yeeshay madaxweyne biden iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka kamala haris biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xaddiga lacagta ee lagu bixin doono heshiiskan kaalmada iyadoo biden oo ah madaxweyne dimuqraadi ah uu soo jeediyey xidhmadhan hal trilyan iyo sagaal boqol oo bilyan oo dollar halka sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaadhaya lix boqol iyo siddeed iyo toban bilyan oo dollar maxkamadda sare bakistan ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo maanta axmed cumar saciid sheekh madaxii kooxdii aftuubatay ee dishay wariyihii maraykanka ah daniel ber oo ay dalka bakistan ku aftuubeen maleeshiyaadka alqaacida sannadkii dowladda bakistan ayaa racfaan ka qaadatay maxkamadda jimcihii si dib loogu eego go'aankeedan lagu sii daynayo ninkan u dhashay dalka britain iyo saddex qof oo kale oo lala xukumay oo iyana dacwadda kula lug lahaa maalin kadib markii ay kooxda qareen ahi ay sheegeen inaanay dembi ku haynin raggan maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xorriyatiinta axmed sheekh antony blinken ee diblomaasiga ugu sarreeya dalkan maraykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aankaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad islamarkaana khadka telefoonka arrintan daraaddeed kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka bakistan jimcihii xisbiga hoggaanka dimuqraadiga ee mayamaar ayaa ku baaqay maantoo salaasaha sii deynta hogaamiyaha dalkaasi aan san suki madaxweyne weyn miyint iyo weliba xubnaha kale la xidhan qoraal ay soo dhigeen bogooda facebooka ayaa ay maraya baanin kadib markii milatariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda iyagoo xidhxidhay siyaasiyiintii ugu sarraysa dalkaasi jidadka magaalada ayaa degan maantaoo salaasaha waxaana dib u bilaabmay telefoonadii iyo weliba internetkii halka bangiyadiina dib loo furay milatariga ayaa ku sheegay awooddan ay la wareegeen inay sii jiri doonto muddo sannada iyagoo ku tilmaamay tallaabadaasi inay tahay mid lagama maarmaana waxaanay dowladda ku eedeeyeen in ay sheegatay guusha doorasho musuq maasuqa baarlamaan cusub ayaa la filayaa inay xilka la wareegaan isniinta iyadoo beesha caalamkuna ay walaac ka muujisay la wareegista milatariga ee xilkaasi ugu dambayntiina madaxweynaha koonfur afrika syrin ramafosa ayaa sheegay in xeeldheerayaasha caafimaadka ee dalkaasi ay bilaabayaan tijaabinta tayada iyo weliba waxtarka shixnadii ugu horreysay ee tallaalka xanuunka covid ee ay soo saarto shirkadda astraseneca ka hor inta aanan lagu tallaalin shaqaalaha caafimaadka hadalkan ayaa uu ka sheegay khudbada uu dadweynaha waddankaasi u jeedinayay gelinkii dambe ee isniintii shalay kadib markii isaga iyo mas-uuliyiin kale oo dalkaasi ah ay guddoomiyeen hal milyan iyo laba boqol oo kun oo xabo ah tallaalka coronavirus kaasoo soo gaadhay garoonka caalamiga ah ee tambo ee magaalada johannesburg galabnimadii isniintii madaxweyne ramafosa ayaa sheegay in kadib marka ay shaqaalaha caafimaadku helaan tallaalka ay bilaabi doonaan sidoo kalena in shaqaalaha muhiimka ah la tallaalo iyo weliba dadka ka waaweyn amaba da'dooda ay ka sarrayso lixdanka sanno sidoo kale waxa uu xusay in la tallaali doono dadka qaba xanuunnada halista iyo weliba kuwa ku noola goobaha waayeelka lagu xanaaneeyo sood afrika ayaa ah waddanka qaaradda afrika uu sida daran u saameeyey xanuunkan covid
magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug caawa waxaa ku wada sugan dhammaan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxdooda iyo gobolka banaadir oo ay ahayd inuu halkaasi uga furmo shalay shir dib u dhac uu ku yimid madaxweynaha soomaaliya ayaa shirkaasi ku baaqay kadib markii madaxda beesha caalamka ah iyo dhinacyada siyaasadda loogu baaqay soomaaliya inay xal ka gaaraan muranka ka ogan hanaanka doorashada soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo duulista galmudug axmed shire falagle wufuuddu dhammaantoodba way ku dhan yihiin caawe magaalada dhuusamareeb wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha puntland siciidani oo dhulka soo maray ayaa u dambeeyey isaguna haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb marka marka sidaas loo eego waxa weeyaan shirkii iyo jumladiisa waa dhan yahay marka maxaa macaawu furmaya markaa maadaama madaxdu ilaa shalay ay joogeen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay joogeen waftigii intii u dambaysan ay haatan si badqaba ay ku joogaan oo ay yimaadeen wax u diidaya mar inuu caawo furmaayo laakiin hadda warqada anaga naloo qaybiya ama tayb tayb la yidhi shirkii saacadaas furmaya ma jiro laakiin waa wax dhici kara oo aada macquul ah in la gudagala shirka maadaama ay brogramku yahay hawl soomaalidu wadato waktiguna uu cidhid yahay ballantii ahay sala inuu furmana xag farsama ay dib u dhacday marka in caawaba la gudagalo waa waa waa waa waa wax aada muhiim u ah oo aan rajeynayno laakiinna looma sheegin timekii waxaas marka shirkan markii madaxweynaha soomaaliya uu ku baaqayay wuxuu yidhi waa in kowda bisha ilaa iyo saddexda bisha saddex maalmood uu socdaa mar haddii dib u dhacan uu yimid ma maalmihiibaad dib kaga daraysaan mise saddexdii maalmood buu kusoo koobmaya waxay ku xidhan tahay sida hadalka loo dhigo saddexda maalmood madaxweyne ugu badnaan bay ahayd in ay ka yaraato waan rajeynaynaa inay la ekaatana waan rajeynaynaa inay ka badato waa macquul laakiin saddexaas beri oo madaxweyne cilaabay inaysa ka badan baan rajeynaynaa soo afjaranto sababto waxa weeyaan waxa laga wada hadlayo wuxuu wax la isla ogyahay waxay ahaayeen meesha ay ka dhameeyeen la ogyahay kol haddii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu cilaamiyana waxay u eg tahay in isku soo dhawaasho ka duwan kii hore ee wey waxa laga filanayaa marka aada loogu rajo wenyahay in aanusa wakti badan lumin wa waa gartay wasiir magaalada wax xalay hoobiyaal baa lagu soo weeraray oo oo dhowr hoobiyaal baa kusoo dhacay markii madaxdu ay timid bal haddaad hoobiyaasha iyo faahfaahin naga siiso wixii ay ahaayeen iyo ciddii khasaare uu ka soo gaaray runtii aad baa arrintaas loo buunbuuniyey magaalada hoobiyaal kuma dhicin waxa anagu u bixina waxa la yidhahda sharqal maqal koox yar baa magaalada duleedkeeda ismaqashiin in wax jiraan si aada loogu buumbuniyo oo soo tuurtuurtay isla markiibana waxaa isku gadaamay ciidanka amniga oo wax dhintay wax nool laga dhigay lana soo bandhigay warga ay sidaayeen weliba calaamadiisa anugu hubka aad uma kala qaanay hobiye maahayne waa ka yaryahay oo waryaha yaryada tunka lagu qaado ahaa cidna wax kuma gaadhin sababtu magaalo weyntaba hubkaasi ma imaanin meel aad magaalada uga sii durugsan ayaa shalqantun ka dhacaysay goor la jiifay ahayd ayadana loo loo fasiray maadaama dadka dhegtu taagan tahay shirka kanina uu cadow badan leeyahay waayaha kan haddaanu reer galmudugna rixido badan meel nooga soo socotay ayaa aada loo loo jaan qaaday marka shalqan buu ahaa ma ahayn hoobiyaal iyo wax wax gaarsiiyey ama wax u dhibaaya shirka iyo howlaha socda kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo duulista iyo dalxiiska ee galmudug axmed shira falagle oo u waramayey maxamed colaad xasan
deegaano badan oo ku yaala dalka britain ayaa waxaa ka bilowday tijaabooyinka xanuunka covid n nuqulkii koonfur africa laga helay oo soo gaadhay dadka da-doodu ay ka weyn tahay jir ee magaalooyinka surrey london kent hartfordshire iyo wolsel ayaa dowladdu ugu baaqday in xanuunka iska baaraan xataa haddii aanay muujinayn amaba aynay qabin calaamadaha lagu garto cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa
fariinta iminka dowladdu diraysa waa in aad aaminto inaad covid qabto haddii aanad muujinaynin xataa calaamadihiisa hore ayaa loogu arkay nuqulka xanuunka covid ee laga helay koonfur africa dalkan britain waa dhibaatooyin hor leh dad baaritaan toddobaadkan lagu sameeyey koob iyo toban ka mid ah ayaa laga helay inay xanuunka qabaan laakiin weli lama xaqiijin inuu yahay nuqulkaasi sida xawaaraha ugu fidaya koonfur afrika iyo meelo badan oo caalamka ka mid a hay-adaha caafimaadka ingiriiska ayaa ilaa shan iyo toban kiis inta u dhexaysa kala soocaya xanuunka si ay macluumaad dheeraada uga helaan noocyada kala duwan ee nuquladan cusub waa caqabado hor leh iyo culays soo fuulay hay-adda caafimaadka britain ilaa boqol iyo shan kiis oo nuqulkan koonfur afrika ah ayaa iminka la xaqiijiyey ingiriiska koob iyo tobanka kiis ee ka mid a waxaa laga helay dad socdaal ku soo maray dalkaasi cabsi weyn ayaa jirta oo laga baqaya in noocan uu faafo maxay haddaba yihiin nuquladan cusub maxayse kaga duwan yihiin kuwii hore waa kan dor sahid cabdinuur oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada london dhowr qodob bay ku kala duwan yihiin noocan cusub ee coronaviruska iyo noocii hore mid waa faafitaanka hadda u k variantka oo kale wuxuu ka boqol kiiba toddobaatan ka faafitaan badan yahay noocii hore qodobka labaad oo ah noocyadan kale ee cusub ee soo baxay ee coronaviruska hadda waxaan ognahay in mid uk variant jiro brazilian variant inuu jiro in south african variant inuu jiro iyo noocyo kale iyaguna ay jiraan waxa laga baqaya waxa weyaan inaanu talaalka waxbanu ka tarin south african variantka iyo brazilian variantka marka cilmi baadhisia socda aan ku xaqiijin inaan ku ogayno in talaalku wax ka tiri doona iyo in kale hadda waxaan ognahay in baaritaanada socdaa ina hadda heleen dhimashada variantigan cusub ee hadda soo baxay noocan cusub ee hadda soo baxay inaanu ka duwanayn noocyadii hore ayaa hadda la og yahay oo laakiin baaritaanku uu socdaa oo weli aan lasoo saarin oo lasoo bandhigin baaritaanka laakiin aan suginah dhowaan in lasoo bandhigo hay-adda caafimaadka britain oo markii horeba culays weyn uu ka saarnaa xanuunka covid oo weli xawaare isaguna ku socda culays weyn ayaa soo fuulaya waa kan mar kale dor saahid cabdinuur culaysku uu variantkan cusub noocan cusub ee covid uu ku hayo hay-adaha caafimaadka u k dhibka ugu weyn horta waxa weyaan waa faafitaanka noocan cusub aad ayuu uga faafitaan badan yahay noocii hore xagga calaamadaha iyo dhibka dadka uu geysanayo kuma kala duwana laakiin faafitaankiisa aada u deg deg badan qodobka labaad ee jira waxa weeyaan hadda noocyo badan buu yeeshay bahalkii nooc south africana jira nooc braziliana jira waxaanay dalka u k uu aada u adkeeyey dalka dalalka kasoo geliya oo uu sharci in ay galaan hotel ay isolation ay afar iyo toban cisho ay isku sameeyaan ayuu sameeyey britain ayaa deegaanada looga shakisan yahay xanuunka noociisa cusub u dirtay shaqaale iyo qalabka tijaabada covid meelaha ilaa iyo iminka xariiqda casaanka ah la geliyey waxaa ka mid ah magaalada london deegaanada koonfurta iyo galbeedka waa meelaha ay jaaliyadda soomaalidu ugu badan tahay magaalooyinka kale dadka laga tirada badan yahay waa ay ku yaryihiin dadka soomaaliyeed ayaa warwar ka qaba xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay ee lagu sheegay xanuunka noociisa cusub maxamed nuur kalimow waxa uu degan yahay xaafadda edmonton oo ku taala waqooyiga london waxa uu iga warramay sida ay jaaliyad ahaan u warwarsan yihiin iyadoo marka horeba dowladda u k ay la tacaalaysay la dagaalanka cudurka koronaha ee muddo sanadka hore horaantiisa ilaa iyo hadda waddankan ka jira oo weliba markii dambe soo baxaya nooca cusub ee khatarta ahaa ayaa haddana maanta waxaa soo baxaya in cudur laga helay koonfur africa waayahanba idaacaduhu laga maqli jiray uu soo gaaray waddankan u k qaybo kamid ah khaasatan magaalada london koonfurteeda iyo galbeedka marka waa haddana howl kale oo koronaha oo khataraha oo soo kordhay oo khatarteeda leh dowladduna ay ka digtay marka innaga soomaali ahaan maadaama aanu ognahay in ummad badan oo soomaaliyeed oo dad la yaqaano ah qaarna ay ku dhinteen qaarna hadda ay la ildaran yihiin yan waxaan leenahay ummaddeennan soomaaliyeed ee ku nool u k khaasatan london inay taxadarka ay badiyaan tallaabooyinka iyo sharciyada ay dowladdu soo saartay ina la raaco sida inaan laysu imaanin in maqaayadaha iyo marat kafiterooyinka layska ilaaliyo ee laisugu yimaado ilaa siddeetan kun oo qof ayaa ku nool meelaha iminka xanuunka laga baadhayo laakiin waxaa laga baqayaa inuu magaalooyinka kale si deg deg ah ugu fido saynis yahanadu waxa ay hore u sheegeen in boqolkiiba toddobaatan uu xanuunka nuqulkan ka fidis badan yahay kii hore khatartiisuna si ay ka yar tahay ilaa iyo inta iminka la og yahay cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno colaadda dabada dheeraatay ee soomaalida iyo waxa ay salka ku hayso waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya haaruun macruuf
maxaa wax loo mucaaradaa maxay ummaduhu ku dagaalamaan sidee ayay ku xalliyeen khilaafkooda maxaase khilaafka soomaaliya uu kaga duwan yahay kuwa dhex mara dadyoga kalee caalamka inkastoo ay colaadaha soomaaliya soo jiitamayeen qarniyaal haddana nooca colaadda ugu caansan ee dagaalka sokeeye waxa uu la bilowday dowladaha casrigaa waxay ahayd soddon sanno ka hor markii ay burburtay dowladdii ugu dambaysay ee lahayd maamul si buuxda u shaqeeya waddankana ka wada talisa qaabka taladaasi u shaqaynaysay haba lagu kala aragti duwanaadee haddaba maxaa keenay in colaaddii la bilaabantay burburkii dowladdaas kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii aysan weli ka dhammaanin meel kastaoo waddanka ah aafadeediina ay weli jirto iyadoo socdaalka dheer ee lagu raadinayo dowlad awood buuxda lehna uu weli socdo haddaba colaadda xilligan jirtaa maxay u daba dheeraatay maxay kaga duwan tahay tii hore ee soomaalida dhex mari jirtay marka dambena laga heshiin jiray jaamac cabdulaahi cigaal jaamac gaabuush waa khabiir ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta kana caawiya dowladda soomaaliya barnaamijyada nabadda
khilaafkeennu anigu waxaan aaminsanahay inuu ka bilaabmay siyaasadda arrimaha waayo saddexda dhinacyadoo tusaale markaan barbardhigno arrimaha dhaqanka oo kale soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidiiba isu dhex joogtaa dhaqan ahaan maamuuska iyo milkaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii wixii oo dhan way jiraan meel kastoo soomaaliyeed baa tegaysaa gabadhaa doonto marka laga yimaado dadka sida xun ee folmada loo haybsoco guud ahaan yani wax badani ma jiraan dhinaca dhaqaalaha waad ogtaho xawaaladaha ugu waaweyn soomaalidu leeday meel kastay ka furayin qabiil iyo waxaa looma ego maamulna looma ego siyaasad looma ego dhinaca diinta waad ogto meelkaa doonto sheekh kasta maanta soomaaliya meel kastoon maro waxaad dhegaysanaysaa mxua culimo caanoo la wada yaqaan dhinaca dhaqankana waa saasoo kale heesaha iyo meel kasta waa waa saasaa dadku maarata iyo abwaaniinta marka waxaa isleeyahay mushkiladda ugu weyne soomaaliyeed waxay ka gashay dhinaca siyaasadda iyadaana markii hore wax sababtay dadka soomaalida waxaa la oran jiray toddobada bilane beela huris toddoba shaybuu mushkiladoodu ka jiri jirtay ee dowladnimada ka hor waa biyaha iyo baadka iyo haweenka iyo fardaha iyo geela iyo allahuma salli calaa maxamed hubka iyo fardaha waxyaabahaasay isku leyn jireen laakiin markii dowladnimadan casrigaa la galay ayaa fahamkeedii iyo qaabkii loo waday baa laysku fahmi waayey tiibaa horta mushkiladu ka bilaabantay dowladnimadiina waxay noqotay nidaam halkii uu mushkiladaha ka xalin lahaa isagii mushkiladii abuura oo cadaalad daradii oo kale iyo maarata halkuu wax ka qaban lahaa faraha badan tiibaa isbiirsatay akhirkiina dowladnimadii dumisay inkastoo ay soomaaliya iyo ajaanib badan ay sameeyeen dadaal lagu daminayo colaadaha soomaaliya sidoo kalena lagu doonaya in la helo dowlad shaqaysa oo fulisa waxyaabaha asaasiga u ah mas-uuliyadaha iyo adeegyada ay filayaan dadka soomaalida ah haddana waxaa dhinaca kale soomaali iyo ajaanib badan la yaab ku noqotay in colaadda soomaaliya ay daba dheeraato waxaad maqashaa had iyo jeer iyadoo halhays laga dhiganayo inaan la fahmi karin wax colaadda soomaalida daba dheereeyey maadaama ay yihiin dad wadaaga af dhaqan iyo diin haddaba weedhaasi ma afgobaadsi uunba mise colaadda soomaalida ayaa ah mid ka duwan tii hore u dhici jirtay brofesor maxamed mukhtaar waxa uu taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka kala duwanaansha dhaqameed iyo maxaan idhahdaa afeed iyo diimeed way dhici kartaa in laysku qabsado oo qolooyin ay ay bidaan masalan dhaqankooda inuu dhaqanka kale ka fiican yahay afkooda inuu afkale ka fiican yahay waa waa wax dhici karo oo laysku qabsado hase ahaatee haddana waa laga heshiyaa waxaas taariikhda maraykanka ayaa runtii tusaalooyin fara badan ay ka buuxaan maraykanka waxaan ula jeedaa united states of america dowladaha midoobay ama goboladan midoobay yacni reer yurub baa soo duulay meeshaan ay qabsadeen markay qabsadeen dad bay ugu yimaadeen dadkii way ka raayeen way baabi'iyeen waxay keeneen dadyow kaley afrika kasoo urursadeen xoog bay ku keeneen markii dambe yani waxay gaareen inay ka heshiyaan waxyaabaha dhibaatooyinka laysku haysto masalan yurub jiiquleeda timid baa waxay tiri war hadda af jermal iyo af talyaani iyo faransiis iyo waxaasoo dhan way jiraan bal iyo ingiriisa keebaan qaadanaa waa laga dooday marka dambe ingiriiska ayaa noqday in la qaato iyagoo ay jeclaayeen kuwa kale afkooda in la qaato haddana waa lagu heshiyey ma garatay yani dadyoogii kale oo masalan dalka deganaa dhibaatooyinka loo geystay yani waa loo magdhabay waxaa la yidhi waa laydinka gardaraayo raalli ahaada waxbaa la siiyey dhul baa loo ogolaaday inay iskaba degaan oo iyagoo isteedyada ay ku dhex yaalaan haddana loo ogolaaday inay yeeshaan aqoonsi gooni ah in maarata ay yeeshaan qolooyinkii afrika laga keenay qudhoodii maaragtay waa waxaa loo aqoonsaday dhibaatooyin badan baa loo geystay in maarata xuquuqdoodii loo soo celiyo ay kamid ka mid noqdaan bulshada maraykanka weyn marka yani way jirtaa habab badan baa ayaa looga baxaa dhibaatada dagaalka ama dhibaatada isqabsashada habab badan baa looga baxaa wadamada qaar waxay dhisteen maxkamado u gaar ah ama guddiyo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo la xisaabtan inuu dhaco si ay uga gudbaan hurgumada colaadaha soo maray soomaaliya waxay u muuqataa inay qaaday dariiq kale oo ka duwan oo ah in layska iloobo wixii dhacay horeyna loo socdo fikraddaasi ma tahay mid keeni karta xasilooni kalsooni lagu wada qabo mise weli far ayaa ku godan brofesor maxamed mukhtaar mar kale soomaalidu runtii dagaalkooda yani xataa meesha uu ka bilowday inaan maanta xataa masalan farta la saari karin oo la ohan karin xabadii ugu horreysay maalintaasay dhacday dunida kale waa la garanaya masalan maraykanka yani dagaalkiisa sokeeye yani magaala statekan waxaa bilaabay south carolina waa la ogyahay xabadii koowaad dhacday waxay ka dhacday meel la yidhahdo fort sumter annaga ka soomaalida ma naqaan xataa goortuu bilowday haddaad eegtid soddonkan sano aan kasoo qaadno masalan soddon sano ina inay is haysteen anigu runtii waxaan dhaliilayaa yani tusaalooyinka soomaalida laisku wadayino nabadeynta soomaalida shirweynayaal baa jiray oo la odhan jiray shirweynihii nabadda iyo wada maxaa yidhahdaa wada heshiisiinta gidigooda say u badnaayeen kuwa ugu waaweynaa waxay ka dhaceen dalal aan soomaaliba ahayn waagani yani waxaa lagu lagu shiri jiray meelo yaw oo nasasho loo tago meelo oo qaali ah marka aniga waxaan arkaa yani nabadeyntan oo la isku dayay soddonkan sano waxaa ka maqan tii oo soomaaliyiba tii soomaalida ka maqan masalan yani haddii la dagaalamo waa in la helaa waa in la helaa dad gardaran gardarro waa in la keenaa waa in gar baa la kala naqsanaya soo lama dhihi jiro gartii markii la kala naqsaday oo la kala qaado waa in daday gardaroobaan oo ay dadna garta ay helaan waa inay soo baxaan dad dambiiliyaal ah magaratay waa in la helaa dad laga gardaran yahay oo la gumaaday ama dhibaato loo geystay soddonkan sano ilaa hadeertan ma hayno ma hayno cid la yiri ama qof la yiri war qofkan waa dambiile marka ma ogtahay haddii oo dambiilayaal aysan jirin gardarro aysan jirin gar aysan jirin hadda meeshii waxa weye dagaalku wuu iska jiraya wuu soconaya waa gartay dadka qaar waxay ku doodaan sida aad sheegtay colaadeennu haddii dib loo laabto meel laga soo bilaabo lama yaqaano sidaas darteed waxbayaynaan dib u laaban iska ilowno hadda iyo wixii maaragtay ka dambeeya aynu wada noolaano ka waran doodaas
doodaasi sal fiican ma leh waayo meeshaan dhaawac baa jira sooma garni dadku way dad baa dhaawacsan marka dadkii dhaawaca la gaarsiiy haddii la yihahdo okay fagarabaad wixii naga horreeyay hadda aan sii wadno ya waxaa lumaysa waxaa la weynayaa kalsooni baa la weynaya dadkii iskuma kalsoonaanayo laakiin in layska dadaboolo oo maxaa idhaahdaa boogtaasi layska dusha laga dhadhayo dadkii kuma heshin karaayaan runtii dhibaatadii way jiraysaa
cabdirashiid khaliif xaashi waa agaasimaha macadka heritage oo cilmi baaris badan ka sameeyey arrimaha soomaaliya haddii ay yihiin dhinacyada siyaasadda colaadda ilaa heerka aqoonta ee dadka u soo baxaya waddanka waxaan hordhigay su-aasha ah qiimayntiisa inay soddon sano ka soo wareegtay burburkii dowladnimada iyo bilowgii dagaalada sokeeye ee casriga ah iyadoo meelo ka mid ah waddanka uu weli dhiigu qubanayo colaaddaasi weji kastaba ha lahaatee
runtii horta adduunka wadamada dumay oo dowladaha dumay ama qaranjabka ku dhacay ma yara soomaalidu marka dadna waa fahamsan yihiin dadna runtii ma fahamsana oo sida khaladka loogu noqnoqonayo baad ka garanaysaa inaan dadka qaarkiis fahamsanayn waxaa kaloo la gartay habab jabka looga bixi karo oo loo istaagi karo waa iyadana waa la yaqaanaa oo qawaacid iyo tallaabooyin hadda wadamo badan u shaqeeya baa la ogyahay soomaalida marka runtii dadaalana noguma yareen oo haddee shirkii sagaashan iyo koodii xataa shirarka u horreeyay jabuuti lagu qabtay xasan guulad abdoon loo naxariista uu qabanqaabiyey shirarka kale ilaa qaahira ilaa etoobiya dhexdeeda ilaa maxaa la dhahaa marar badan waa la shirahayay oo runtii soomaalidu xataa inay dareensan tahay waxaan in si loo dhaamo waa jirtay kuwii qurbaha aaday waa soo dadaalayeen dadkoodii way kasoo warqabhayeen oo runtii waa la baabi'i lahaa haddaan dadkaas qurbaha joogay ka warqabin ganacsatadii iyagoo aan dowladna haysan bay xaaladaas adag sidii macnaha uga dhex noolaan lahayeen dadkan dhaqaalahana gacanta uga hayn lahayeen bay ku dadaaleen guud ahaan marka fabrikii ama maaragtay duntii ama nuxurkii shacabka soomaaliyeed runtii ma dhumin waan noolaanay waa badbaadnay dadka qaarkiis markii waxyar dowladnimada iyo sharciga oy maaragtay xoogaa liico xataa wadamada reer galbeedka u aragtay sida laysugu dhex daato laakiin soomaalidu runtii sida loo jabay iyo siday macnaha u isku macnaha isku qaateen oo maaragtay dadaal kuma yarayn laakiin wixii ay haysteen oo isku hayay waa ka burburay qolada marka ceebaysan oo runtii cawrada noqotay waa siyaasiyiinta oo ku fashilmay inay fushadaha adduunku siinayo inan ka faa'iidaystaan jillaafooyinka iyo kulaylka iyo adduunka uga imaanayaan ay iska moosaan dalkaana ay daaweeyaan oo khilaafka iyo kala tagga iyo kala nidxumaanta iyo kala shakiga ay ka daaweeyaan oo waalid u noqdaan kuwaas wey marka runtii kuwa dhibka u badan gaaray ama la ohan karo haddii cid ceeb iyo eedeynba waa leedahay ayaga lagu sheegi karo muddo ayaad hadda cilmi baarista ka shaqaynaysay soomaaliya maxaa horseeday guuldarada siyaasiyiinta ama hoggaanka soomaalida runtii haddaad xataa fiirisay dadka siyaasadda galay oo ku fashilmay nooc kastay lahaayeenoo markii xataa siyaad maxamed siyaad bare dalka dowladdiisa ay duntay ganacsata nin ganacsataa baa la yidhi isaga madaxweyne aan ka dhigano mid kaloo ciidan oo generaal ah ku qabsaday carta nin labaatan sano wasiir ahaa baa la keenay maxaa la yidhaahdaa kadib nin ciidan ahaayo maaragtay jamaal ahaayo gobolna soo maamulay cabdullahi yuusuf allah naxariistay baa la keenay kadib niman wadaadaayo diin kasoo jeedaa loo dhiibay kadib niman aqoon-yahanoo maxaa la yidhaahdaa dalka gudihiis aan ka babixin baa loo dhiibay kadib niman qurbo ka yimid aqoon-yahanoo ra-iisul wasaareyaal iyo madaxweyneyaalba noqday runtii marka nooc kasta oo soomaali lahayd hor siyaasadda gacanta waa loo geliyey badankooduna waxna waa dhaqdhaqaajiyeen oo haddee nin walba waxbuu ku daray haba yaraato oo maaragtay dee hala haaraamo oo hala arko ay saameyntooda haddana guud ahaan meeshii laga filahayay runtii ma gaarin marka systemkaas dumay oo dhaqaalihii dumay oo waxaa dhan iswada biirsanaya amni darradu waxay keenaysaa in maaragtay maxaa la dhahaa dhaqaaluhu dumo dhaqaaluhu markuu dumo dhaqaalaan dhacdo waxaa dhacaysa culayskii iyo baahidii badanaysa markay baahidu badato tartanka iyo wixii yaraayo laisku haysaya badanaya taas waxay sii keenaysaa kooxaysiga kooxaysiga wuxuu soo keenayaa in maaragtay xagjirnimada al-shabaabka waxaa dhalay dowlad la-aanta iyo burburka iyo gaajada dadkii beerlug ku hayay oo aan waxba ahayn bay intay tababarteen bay iyagii oo minteeda soo jeediyeen marka barabareenka waxaa marka stateku dumo ama qaranku dumo sheekada waa kulaatay dad dad dhaafi oo loo baahan yahay oo aragti siyaasadeed leh marka dadkan wax ka weyn baa kusoo baxay cid kaloo imaanaysa oo aan soomaali ahayn inay wax ka qabata la rabaana ma jirto haddaba soomaalidu maxay ka baratay colaadda daba dheeraatay iyo dhibaatada weli taagan jaamac cabdulaahi cigaal oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta waxa uu leeyahay dadka soomaalida waa looga horeeyaa marka ay noqoto in wax laga barto wixii hore u dhacay waxaad arkaysaa wixii dhacayay soddonkaa sano korba maanta dagaal sokeeyo qabaa'il siyaasad laysku laynayo diinkii lagu balaysanayo maxay wixii la doono magacii la doonaha loo bixiyo ama kooxda magacii magacyadii berigaa la bixin jirayo kuwa hadda waxay ku kala duwayn ma jirto xoolaha geela iyo arigu markay marayaan meel ay hadda ka hor bahal ku arkeen way dhegahay taagaan iyagoo aada u feejigan bay maraan meeshii waxay ogyihiin hadda hal ka hor bay bahal ku arkeen soomaalidu wixii dhibka u keenay unbay habeen iyo maalin sidii usii wadaa markaase waxay rabtaa wax ka duwan inay inay hesho oo nabad ay hesho qofku markuu tooso subaxii kuma fikirayo war waxaan xalaal ahayn ha cunin because xaaraanta horey ku baabisa war waxaan cadaalad ahayn ha xukmin oo ha taageerin waxaan xaq ahayn ha taageerin because horaad ugu soo jabtay xaq daro waxyaabaha markaa mushkiladda dhaliyey iyo waxyaabaha sii wadaana way kala duwan yihiin oo waxna waa wixii mushkiladda ka dhalatay tusaale ahaan imika waa naga tilmaamay siyaasad xumo iyo maamulkiioo la fahmi waayo la wadi kari waayey oo lagu fashilmay ka dhalatay laakiin maxaa mushkiladda sii wada baad leedahay soddonkan sanado waxaa sii wadaya hubkan faraha badan ee dadka gacanta u galay ko waxaa sii wadaya maamul la-aanta iyo dowlad la-aanta iyo nidaam la-aanta soomaaliya meeshii nidaam ka jiro waxaad moodaa waxoogaa wax dabaqabashu leeyo waxbaa weli xataa qofku dee haddaanu hubkii gacanta ku haysan reerkii waxaa laga yaabaa inay maxkamadii tagaan laakiin marka aanu meeshii nidaam kale jiro qofkii wax kale u muuqan qorigiisi unbuu ku cararaya marka nidaamkaas maqan ayaa mushkiladda ugu badankeeda u aabaa marka sidee ku soo laaban kartaa dowladnimada waxyaabaha maalmo dhaweyd soo baxbaxay waxaa ka mid a in qiimeyn lagu sameeyey dhinaca amniga soomaaliya oo amisom iyo wixii laga yeeli laaya waxyaabaha la sameeyey meelo badan baa lagaga dooday arrintaas waxyaabaha la sheegaya ugu weyni waxa weeyaan anigoo aan runtii isweydiiyey mushkiladan ay isku canaananayaan caalamka ilaleeya u n baa sidana amisom baa sidana qofkan lay mushkiladiisa laysku canaananayaa isagu muxuu yahay soomaaligu muxuu yahay hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka soomaalidu maxay iyagu u noqon waayeen kuwa isku canaananaya inta mushkiladooda cid kale isku canaananayso oo cid kale isku tuurtuuraysa leedahay annagaa ku fashilina iyo annagaa ku fashilan iyagu maxa halkay jiraan marka waxa weeyaan waa nasiib darrooyinkay ka mid tahay marka sidee loo heshiin karaa aniga waxay ila tahay waxaa ugu weyn horta ummadi waxaa heshiisiiya hoggaanka shacabka caadiga ahi colaadna ma keenaan nabadna ma keenaan si kastay u dadaalaan laakiin waxa madaxa isugu dhufta ama wanaag dhex dhiga waa hoggaanka weyn hoggaanka soomaaliyeedna wax lagula xisaabtamaa ma jiro nidaam lagula xisaabtamo adagi ma jiro laba waxbaa soomaalidu ay aada u danaysaa waxa la yidhaha kalsoonida inay wax ku kalsoonta tusaale ahaan iminka inagu xawaaladda nidaamka xawaalada oo kale nidaam adagoo system oo dhaqaale oo sida shuruucda bangiyada caalamka ka jiraan ma laha laakiin waxaan ku aaminaa aaminaad laba kun oo dollar baa u dhiibaysaa matalan sagaashanadii oo kale nin daaqad ka soo jeeda waxaad leedahay hooyaday tuure heblaayo joogta magaceedoo saddexaan qabiilkeeda u sheegaysaa laba cisho kadib bay hooya kula soo hadlaysaa iyadoo kuu ducaynaysa nidaamka noocaasa ammaanaa dhalay laakiin had marka la eego shuruucda iyo waxay ku socdaan waxaa laga yaabaa shuruuc badan iyo waxba badani ma jiraan marka waxaan uga socdaa soomaalidu waxay u baahan yihiin hoggaan ay ku kalsoon yihiin waxay u baahan yihiin nidaam ay ku kalsoon yihiin inta kalsoonidaasu maqan tahayna waxba lama dhisi karo meel kastoo kalsoonida ama oday dhaqameed lagu kalsoon yahi jiraa xitaa way ka nabad badan tahay meelaha kale marka shay kalsooni la yidhaahdo ayaa aniga isleeya waxay u tahay buddhig u ah ee mushkiladda soomaaliya
soomaaliya waxay xilligan maraysaa marxalad kale oo kala guur ah halkee ayay soomaalidu uga dhaqaaqi doontaa isgoyska ay taagan tahay sida ay aqoon-yahanadu isku raaceen siyaasadda ayaa ah tan shakaashay isbeddel inuu ka dhaco waddanka laakiin hogaamiyaasha waddanku xilligan ma wada fahamsan yihiin filashada dadka shacabka ah sidee ayayse u sixi doonaan siyaasadda barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgeliyo
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay haatana dhegaystayaal aan wada dhegaysanno xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka siddeedda bisha februari ayaa loo ballansan yahay inay bilaabato dacwadii maamuska xayuubinta ahayd ee ka dhanka ah madaxweynihii hore maraykanka donald trump madaxweynaha ayaa intii uu xilka ka degayba ku jira urursiga qareeno difaaca marka dacwadiisa ay aqalka sanadka ka bilaabato haddaba halka ay wax marayaan iyo in madaxweynaha dembi lagu heli doono iyo in kale ayaa waxaan ka waraystay faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoonle kuna sugan gobolka virginia horta maxkamadiisii wax badani kama hadhin looyaradii hore wuxuu hore u qabsaday madaxweynuhu lagu shan looyar oo ay ahayd inay arrintiisa galaan oo ka difaacaan xilka xayuubinta labaad ee lagu soo oogayo gaar ahaan qoladan sanadka dimuqraadiga kooxdii hore looyaradu ma ahayn dad aada loo yaqaano kulligood waxay ka yimaadeen north south corolana waxaase hogaaminayay nin la yidhaahdo buch powers oo isagu runtii area dhulkaas gobolkaas aada looga yaqaano ahana dadka runtii sharciga ku adag oo raaca sharciga marka runtii adigu waa way ka noqdeen kooxdaasu inay madaxweynaha matelaan oo difaacaan waan gartay maxay sababtu ahayd runtii waxyaalaha ay saxaafaddu qorayso waxa weeye maadaama ninka kan uu hogaaminayo kooxda la yidhaahdo buch powers waa dadka ku ad adag ilaalinta sharciga madaxweynahana waxay madaxweyne horena waxay ka wada hadleen weli wuxuu ku hadlayaa in lagu difaaco in codkii iyo doorashadii codkii in laga boobay isaguna wuxuu usoo jeediyey baa la yidhi inuu in uu isku difaaco in arrintan lagu soo oogaya ee dhacday january lixdeedii uu iskaga difaaco inay tahay an constitutional ama ay waxaan kayrul sharci oo aanay sharciga waafaqsanayn maraykanka in madaxweyne meeshiiba ka tegey la yidhaahdo xilxayuubin baa lagu xayuubin baa lagu samaynayaa marka runtii waxay qoraysaa saxaafadda in badan oo ka midahi inuu ninkaasu yidhi anigu ma matelayo arrin ku saabsan iyo anigoo arka maaragtay in madaxweyne waxaan sharciga waafaqsanayn ku dhaqmayo madaxweyne qore marka qaranadan cusub ee hadda uu madaxweynuhu qortay ma waxay ku difaaci doonaan in doodii isagu watay ahayd in laga dhacay doorashadii horta labada nin labadoodaba oo laba nin oo aada loo yaqaano mid mid waxaa la yihahdaa david shon oo wuxuu ka soo jeedaa gobolka alabama ninka kalena waxaa lahahdaa bruce caster isaguna wuxuu ka soo jeedaa pennsylvania waa laba ninoo sidoodaba aada loo yaqaano waxyaalo badan oo doodo badan ama maxkamado ama kiisas ay galeenna aada qaarkood ay u ahaayeen kuwo muran ka taagnaa marka waa niman sidan arrintu ay tahay ku qaadanaya marka ay tagaan oo de difaacaan uma malaynayo inay ku difaaci doonaan uu isagu rabo ee aan meeshiiba ku jirin oo ah madaxweynuhu rabo u leeyahay in la dhacay laakiin kolley waxay aniga sida aan qiyaasayo ay doodoodu noqonaysaa inay waxaan madaxweynaha lagaga qaadaya xilka ay khayrun sharci tahay waana sharcigana waafaqsanayn waan gartay marka xubnaha jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka waa meesha ay maxkamadayntu ka dhici doonto amaba dhegeysiga dacwaddu ay ka dhici doonto ra'yigooda iyaga muxuu yahay horta markii hore arrintii bishii shan lixdii january ee nimankii donald trump madaxweynaha taageersanaya qabsadeen aqalka senadka iyo baarlamaanka dad badan oo maraykanka ka mid a ayaa ka xanaaqay oo ay ka mid yihiin dee odayaasha senadka oo ahaaba dee kuwii loo socday markii xiisadii iska dintay waxaad moodaa in nimankii la islahaa way u codayn doonaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo ay dib uga noqdeen oo ama saxaafadda ha kaga hadlaan ama hadalkoodii suu isu bedelay inaynu aragno si haddaba arrintaa loo tijaabiyo cod bay maalin keeneen intii aan engagmentiga dhaytka ama xilka xayuuminta aan aan waqtiga la qaban ayaa la keenay cod senadka dhexdiisa rag ka midii odayaasha senadka ah ee jamhuuriga oo ay leeyihiin horta arrinta tanu dastuurkaba ma qaabil ma waafaqsana sidaas darteed in meesha la keenaba maaha marka waa laga codeeyey codkiina waa laga helay waxaan uga socdaa nimankii jamhuurigee laga filayey in badani inay madaxweynahanu dee maadaama sharcigii ku tuntay inay u codeeyaan in xilka laga laga xayuubiyo sharafta madaxweynimo shan iyo afartan ka mid a waana conton shan iyo afartan ka mid a ayaa ka codeysay oo kasoo horjeesatay arrintaa shan keliya ayaa markaa u codeysay qolada dimuqraadiga la codeysay halkaas marka waxayna tusaysaa inaan codkaasu wax weyn iska bedeleen maalinta maxkamadda la saarayo madaxweynaha kayskiisa waan gartay dood baa jirta odhanaysa madaxweyne xilka degay oo aan xafiis kaga fadhin maxaa loo doonayaa in maarata dacwad loogu qaado oo maaragtay maamuuska looga xayuubiyo maxay taraysaaba la isku dinaya horta waa arrinta ugu muhiimsan run ahaantii labada sida labada xisbi ee dimuqraadiga iyo iyo jamhuuriga midba arrin bay ka arkaan dimuqraadigu waxay ka arkaan ninka kanu inuu waddanka isagooba xilkii ka degay uu weli khatar ku yahay ilaa iyo hadda muusan aqbalin madaxweynaha cusub ee joe biden inuu madaxweyne yahay kama qayb gelin calimasaarkiisii uma tahniyadeen waa madaxweyne ma odhan weli isaga ayaa madaxweyne isu haysta inuu waddankii xukumo sida afka uu kula hadlayo dadkii taageersanaa marka waxay u arkaan inay arrinta tanu ay khatar ku tahay xasiloonida waddanka marka in laga xayuubiyo xilka ama maamuuska laga qaado waa sidaad u dhigtae waxay muhiim ku tahay inaanu mar kale madaxweyne u ordi karin waayo haddaanu madaxweynaha sideedii sano u dhammaan sida madaxweynayaasha hore dib sharcigu wuxuu dhigaya inaanay dib u ordi karin laakiin isaga maadaama uu afar sano keliya madaxweyne ahaa wuu dib wuu baretami karaa inuu madaxweyne noqdo marka waddanka waxay ka baqayaan khalkhalkii iyo problem dhibaatooyinkii uu geliyey inuu dib u geliyo sidaas darteed haddii xilka haddii maamuuska laga xayuubiyo nin maaha dib xil waxaa lagu darayaa inaanu xafiis dambe oo dowladaleeda qaban doonin inaanu xil dambe oo madaxweynenimo isu sharixi doonin intaasoo dhan baa la rabaa in lagu daro wuxuu luusgaraynaya inkastoo aanu lacag u baahnayn de lacagta madaxweynaha la siiyo ilaalinta iyo lacagta lagu bixiyo ilaalintiisa waxaanu helayn oo laga qaadayaa maaragtay madaxweynayaasha library baa loo dhisaa inaan loo dhisin macnuu wuxuu noqonayaa nin rayida oo kale waxaasoo dhanse marka laisku soo duubo sandheero waxay noqonaysaa dimuqraadigu ma haystaan runtii codkii ay kaga xayuubin lahaayeen maamuuska xisbiga jamhuuriga toodu sida dadka siyaasadda falanqeeya badalkooda way arkaan waxa weeye waa baqdin ay madaxweynaha ay ka baqayaan in ka badan toddobaatan milyan baa u codaysay gobolada intiisa badan waafaqsan ee gobolada koonfurta u badan waxa weeye isaga codku ku haysto qof kasta oo mas-uula cid cid mas-uula oo ku haysata codkaasu ma jirto xisbigii jamhuuriga ah ee la yaqaanay waxaad moodaa inuu madaxweynuhu madaxweyne madaxweyne hore uu la wareegay marka nin walba wuxuu ka baqayaa in isaga ama dib loo dooran waayo amaba nabadgelyadiisu khatar la geliyo dadkii taageersanaa dee kuwii qoladii ku duulay capital hillk oo kale marka runtii iyaga baqdin baa inta badan haysa waayo toban qof toban waxaa jiray xildhibaan oo u fooday u codeeyey markii impeachmentigii aqalka baarlamaanka aqalkas hoose maalin walba waa loo hanjabaayo reerahoodii baa waxa weeye dhibaato lagu haya sidaas darteed ayay kuwan sanadkuna u baqayaan
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanku maanta kaga hadalnay halka ay marayso dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump taynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha maraykanka haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobollada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo darsay macallimiintii ka imanayay gobollada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkoodba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macallimiin la-aan dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfadda macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya bishaar sheekh xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya iyo bedel xuseen cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda kambala university gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada waxaan ku bilaabayaa bishaar sheekh xasan aad baad umahadsan tahay yaasiinow sidoo kale waxaan u mahad celinayaa idaacadda laanta afka soomaaliga ee voice of america ee ugu horeyn run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aada u soo jirtay waqti dheerna soo jiitantay waxaana leeyahay markaasi in soomaalida aysan danaynin barashada ee culunta macalinimada maxaa yeelay gobolka waqooyi bari waxaa ku yaala jaamacadda ee garada university oo wada garanaysaan mana jirto inta badan boqol kiiba sagaashan ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo islamarkaan aan u dhalanin deegaanka soomaalida aad bay uga yar tahay haddana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macalinimada ma daneeyaan inay qaataan bedel xuseen awalan waxaan u mahad celinayaa voice of america marka xigta waxaan aad iyo aad isna ugu mahad celinaya oo barnaamijka noo soo diyaariyay yaasiin wardheere anugu haddii aan fikirkay ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka nooistan ee hadda soo kordha ee macallimiintii qowmiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay macallimiin la-aan ku dhacdo gobolka nooistan waxaan isleeyahay sababta koobaad ama eedda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communitiga soomaalida inay bartaan teachinka waxaa sidoo kale ayaguna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidaday leedahay social communitiga soomaalida ee gobolka noisan kasoo jeeda inta badan kuma kuma baraarujiyaan carruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachinka yaasiinow sida aynu ogsoonnahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada waxaana ku jira soomaali aad u tira badan oo xildhibaano isugu jira islamarkaana gobolka waqooyi bari intooda badan laga soo doorto inta badanna ma danayaan islamarkaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshinno la xiriira natiijooyinka waxbarashada ee hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macalinimada oo inta badan ardayda gobolka waqooyi bari aysan danaynin waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyagu laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa maxay tahay bedel xuseen sababta ee macalinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay ee gobolka soo jeeda soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo gelahayo ama inkaan badan ay ka helayaan marka soomaalidu maadaamay teachinku macaliminimadu ay aada inkaamkeeda u yaryahay waxay licnaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la-aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirata inay barato macaliminnimada ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka waqooyi bari ee haysta jaamacaddii macalinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macalinimada baran waayaan dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonnahay wakhti dheer bay soo jintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo run ahaantii gobolka waqooyi bari soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horey saaran tahay marka laga soo tago dowladda maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid a waa ardaydiisa in markaasi amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macalinimada waxaan isdhihi karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyaddii ka saarneed ee caruurtooda dhanka waxbarashada bedel waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-addan macalimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo aad moodid habka loo tababaro ama macalimiinta loo qaato in la isku khilaafsanyo taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari mararka buundooyinka kusoo ama ha noqoto ama xulashada inay dhibaata ka timaado
yaasiin wardheerow horta gobolka noyston si guud buu uga dameeya gobolada dalka kenya horumar dhinac kasta haddii la eego waxbarashaduna waxay ka mid tahay un problemka haysta ee xagga developmentiga ka jira waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada eed amine moxamed waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardaydii soomaalida ee gobolka inta badan exaamka ee grade hoose keeni jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda d pluska ama d minuska keenta waa inay teaching bartaan macalinimada kolleejyada macalinimadan ay ka qayb galaan arrintaas yaasin cumar ee wardheero waxaa challenge ku noqotay t c da baa caqabad kaga dhigtay golaha macalimiinta ahaa yaa caqabad kusoo saaray waayo ninkii markuu macalinimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo marka caqabad bay halkaana ka noqotay ta kale waxaa weeye madaxda gobolka noos kasoo jeeda inta badan mas-uuliyaddii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan hadday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan hadday noqoto inay dowladda dhexe xaqii waxbarashada ay kulahayd ay uga soo dhiciyaan marka waxaan leeyahay anigu mar kaste waxaan eedeynahayaa sidii marka hore aan u sheegay madaxda gobolka noyston way ka saxda waxbarashada bulshaduna haddayse waxbaranin dhiggeed waxba lama qaybsan karto waa tahay ugu dambayntii bishaar sheekh xasan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka soomaalida u bislayn ama aanay jeclayn macalinimada yasin aad baad umahadsan tahay run ahaantii horta xalka waa uu iska dhib fudud yahay sababta haddii lasoo jeediyo oo la dhaqangeliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macalinimada si looga kaaftoomo macalimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya islamarkaana wax ka bara gobolka waqooyi bari labo waxaa loo baahan yahay dhanka mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan islamarkaana ay ka hadlaan arrintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer oga hadlaan si ay markaasi xal waaro oga gaaraan marka waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda islamarkaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ee gobolka waqooyi bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan bedel xuseen cabdille muxuu yahay xalku maadaama tahay hadda arday waxbarta oo weliba aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macalimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshadaha kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walbe waxay dhahan gaaladu jarit begin at home wax walba licana guriga ka bilowdaan ya marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii heermastaha ama principalkii high schoolkii primarygii mid macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base bay ka bilowdaan hadduu cunugu iskuol bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhakhtar bartaa iyo laga yaaba inuu rabay ama maaragtay ama lawyer uu noqdo marka dee kuma khasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu u dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay tiijinka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay leetahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto oo inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadu leedahay iyo tiijinka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaasoo dhan hadii lasugi waxaan filahayaa inay guul laga gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka noyston aad buu uga dameeya dhinac kaste waxaana yeelahaya waa waa in terms of education aad baan uga damaynaa marka dad dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adagtahay inaad tartan horumarineed iyo ama aad higsiga gobol wadanka aada la jaan qaado marka waxbarashada ha lagu dadaalo saasaan ayagan usoo jeedinaya bulshada soomaaliyeed aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen bishaar sheekh xasan oo ah nin saxafi oo ka faallooda arrimaha waxbarashada iyo bedel xuseen cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda kampala university oo barta political science islamarkaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodii gaableed intaa hayno joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli kala qoonsidaa iyo nabadgeli
mahadsanid yaasiin ciise wardheere qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar jidgal ah oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka wellaweyn iyo weliba afgooye gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa si gaara uga dhacay tuulada doonka oo u jirta degmada afgooye toban kilomitir kana xigta dhinaca galbeeda waddada aada wellaweyn sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaala weerarka ayaa waxaa ku dhintay sagaal qof oo laba ka mid ay ahaayeen dirawalintii wada gaadiidka xamuulka ee dhuxusha qaada halka toddobada kalena la sheegay inay ahaayeen ciidanka dowladda oo gudbinaya gaadiidkaasi dhuxusha siday wararku waxay intaasi ku darayaan in laba askari uu dhaawac ka soo gaadhay weerarka sidoo kalena waxaa la sheegay inay gadoomeen saddex baabuur oo ah kuwa ay soomaalidu u taqaaneen treyga kuwaasoo dhuxusha siday kadib markii ay khalkhaleen dirawaliintii markii uu weerarku halkaasi ka bilaabmay koox xildhibaan ah oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isniintii kulan weji furan muhiimna ah la yeeshay madaxweynaha maraykanka joe biden iyagoo oo kala shirayay wareeggii labaad ee kaalmada dhaqaalaha ee xilligan lagu jiro xanuunka xilaa ay xubnaha baarlamaanka ee dimuqraadigu ay u dhaqaaqeen inay riixaan kaalmadan haddii ay kula socdaan jamhuurigu iyo weliba haddii kaleba senator susan colonis oo ah xildhibaan jamhuuriya lagana soo doorto gobolka maine ayaa xalay isniintii warfidyeennada u sheegtay in kulankoogaasi ay la yeesheen biden uu ahaa mid ee si wanaagsan afkaar laysku weydaarsaday hase yeeshee waxay sheegtay in labadan dhinac aanay heshiis wada jir ah ka gaadhin kaalmada colonis oo ay la socdeen sagaal kale oo ah senatara jamhuuriya ayaa aqalka caada kulan laba saacadood socday islamarkaana intii la filaya ka dheeraaday kula yeeshay madaxweyne biden iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka kamala haris biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xaddiga lacagta ee lagu bixin doono heshiiskan kaalmada iyadoo biden oo ah madaxweyne dimuqraadi ah uu soo jeediyey xidhmadhan hal trilyan iyo sagaal boqol oo bilyan oo dollar halka sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaadhaya lix boqol iyo siddeed iyo toban bilyan oo dollar haatanna dhegaystayaal aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan dhammaanteen intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo